ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati الnisaa waxaan ka soo hadalnay taqwada allah subxaanaه wa tacaala markii la isfaray dabadeed agoonta hadday wiilal yihiin iyo haddii ay gabdho yihiinba xuquuqda ay leeyihiin in loo ilaaliyo sidoo kaleeto haddaan cadaalad loo samayn karaynin ad gabdhaha agoonta ah oo dadkii owliyada u ahaa aynan u samayn karaynin waxaan soo aragnay inay nikaaxooda faraha ka qaadaan haweenka kale oonan maaragtay agoonta ahayn inay guursadaan haweenkaasna in cadaalad loo sameeyo haddii aynan haweenkaa laftooda oo laba laba iyo saddex saddex iyo afar afar ay u guursadeen cadli aynan u samayn karaynin qofka sidaa inuu cadaalad sameeyaa yacni maaragtay ay ku adag tahay inuu hal haweena ku gaabsado uma in haweenkaasi maharkooda la siiyo ayagaa iska leh xaq ay leeyihiin weye say doonaan ugu tasarufaan haddii ay ninka siiyaanna ama qayb ka mida ay siiyaan inay u bannaan tahay inuu qaadan karo baan soo aragnay hadda aayaddan waxaan arkaynaa maalka qiimaha uu leeyahay islaamka uu yeelay iyo dadka sufahada la yidhaahdo inaanan xoolaha gacanta loo gelimin aayaddan allah subxaanau wa tacaala arrinkaasuu kaga warramaya kadib haddana agoontii baan u noqon doonaa oon arki doonaa laga hadli doonaa kabacdi dhaxalka haweenka iyo ragguba dhaxalka ay leeyihiin yaa laga warrami doonaa oo darsigeenna aan ku arki doonaa kadib haddii dhaxalka dad aanan xaqku lahayn ay yimaadaanna meesha dhaxalka lagu qaybsanaya in maaragtay waxun laga siiyo dadkaas aan dhaxalka waxba ku lahayn ayana waa arki doonaa haddii alla yidhaahdo agoonta haddana dardaarankeedii yaa allah uu ka warrami kadibna aayaadkii dhaxalka ku saabsanaa ayuu allah ka warramaya subxaana wa tacaala marka allah wuxuu leeya walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaama allah wuxuu la hadlayaa dadka maaragtay muminiinta ah ayuu rabbi subxaana wa tacaala la hadlaya walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum walaa tu'tuu ha u dhiibinina oo ha siinina assufahaaa kuwa caqliga fudud amwaalakum xoolihiinna ha u dhiibinina allatii amwaashii iyo xoolihii jacala allaahu allah uu ka yeelay lakum idinka uu idinkaga yeelay qiyaaman waxaad ku istaagtaan oo idinkaga dhigay xoolahaas dadka sufahada ah ha u dhiibinina buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka jacalada laba mafcuulay qaadataa mafcuulkii hore waa go-an yahay mafcuulkii labaad oo qiyaamana ayuu rabbi sheegay markii lasoo qadaro culummadu waxay leeyihiin yani jacalaha allaahu lakum qiyaama haadaas oo damiirkaas meesha ku jiro haa'ibka ayaa mafcuulkii maaragtay koowaad oo fii maxal nasbin yaalla ah allatii xoolihii jacala allaahu ay jacalaha allaahu allah uu ka yeelay lakum idinka uu idinkaga yeelay qiyaaman ay maa taquumu bihi macaashukum noloshiinnu waxa ay ku istaagto xoolihii rabbi uu ka yeelay sufahada ha u dhiibinina oo gacanta ha u gelinina inaad siisaan iska daaye warsuquuhum idinka risqi siiya xoolaha u dhiibinina waxa ayagu ay lahaayeen risqi ka siiya fiiha amwaashii risqiga ka siiya wax ka cunadoodii iyo maaragtay barashadoodii iyo kulli ka siiya waxay u baahnaayeen waqsuuhum marashadoodiina siiya yacni labiskoodii siiya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala sidaasaa la leeyahay laakiin ayaga gacanta xoolaha u dhiibinina marka asufahaau waxaa la yidhaahdaa waa jamcu safiihin safiih ayaa sufahaa lagu jamciya waa hal markuu mufradka yahay safiiha la yidhahdaa hal qof markuu yahay markay badan yihiinna waa sufahaa wey waxaa loo jeedaa safiiha marka la tacriifiyo man laa yuxsinu atasarufa fi lmaali ima licadami caqlihi wa ima licadami rushdihi saasay culammadu ku tacriifinayaan waxaa la yidhaahdaa safiiha waa qofka aanan xoolaha sida loo maamulaa garanaynin aanan hagaajin karaynin qaabka maamulka xoolaha loo maamulo aanan aqoonin kaasaa la yidhaahdaa ama naqsi caqligiisa ku jiro oo caqligiisaan kaamil ahayn ayuu u maamuli karin amase rushdigiisii iyo hanuunkiisiiya maqano rashiid ma aha oo maaragtay waa yani safiih baa la yidhaha kaasoo kale qofka maaragtay macaasida iyo meelaha aan munaasabka ahayn xoolaha ku bixiya rashiid ma aha marka axadkaas ayaa safiih loo yaqaana safiiha marka xoolihii gacanta ha u gelinina buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waana la ka reebay waa nahyi wey dadka waxaa lala hadlayaa owliyada dadka u ahoo sufahadaasi qaraabada u ah ama maaragtay yani xukunka islaamigaa hayo oo muslimiinta xukunka xukunkooda gacanta ku hayo dadkaas ayaa lala hadlaya ha u dhiibina xoolihii dadka sufahada ah marka halkaas ayay culummada waxay ka qaataan fuqahada yani waxa la yidhaahdo xajru safiih maadadan xajru safiih la yidhaahdo oo fiqiga ay ku qoraan kutubta axaadiista ku taallo safiiha in laga laga xajriyo laga manaciyo inuu wax maamulo waa laga maamula waa laga celiyaba laga mamnuuca xoolaha inuu maamulobaa safiiha laga celiyaa xajrigaasay marka culummada ka qaateen xajriga marka anwaac fara badan uu leeyahay aqsaam fara badan qaybo badan ayuu leeyahay oo masalan mar wuxuu noqon karaa qofkaan xajriga lagu samaynayo loo diidayo inuu xoolaha isticmaalo laga mancinayaa ilmo yaruu noqon karaa lisiqarihi baa looga mancinaya ilmahan xoolabaa waalidkii uga dhintay waa saqiir weyn tasarufkeedii ma yaqaano ama asagaa iska leh yacni sibuu si xoolaha kusoo galaanba xoolou leeyahay in ilmaha yarka maadaama uu yaryahay tasarufka ma hagaajin kare owliyadii inay qabato ay maamusho ayaa laga rabaa waa laga celinaya wailaa ma yaqaana meesha ku bixinayo midda labaad waxaa safiiha noqon karo oo xajriga lagu samayn karaa haddii qofka junuun uu ku jiro waali qofka hadduu waashana waa laga mancinaya oo waa loo diidaya oo isagoo xoolihiis waa laga maamulaya isagaa laga maamulaya waxaa kaloo xajriga geli karo oo qaybta saddexaad noqon karo qofka yacni tasaruf xun tasarufayo maamul xun xoolaha maamulayo ama nafsa caqliga ha jiro oo caqligiisa xoogaa khafiifa iska noqdo amase naqsi diiniya ha jiro oo diinkiisi naaqus uu yahay haddii diinka uu naaqus yahay uusan garanaynin waxaa dhici karta inuu macaasi u adeegsado marka safiiha la yidhaahda isagoo kaamil caqligiisa kaamil yahay baa diinkiisii uusan kaamil ahaynoo naqsi ku jira oo maala macaasibuu adeegsanaya khamraduu ku cabaya sinuu ku samaynayaa yani wuxuu ku samaynayaa maaragtay qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaqi naf ilaahay oo xarimay ayuu in la gooyaba xoolihiisa ku dhiibayaa waa safiihi wa yani waxyaalaha soomaalida xoolaha ay ku bixiso kaleeto qabyaalada ay ku bixiyo reer hebel baa iska dhicinaynaa muslim baa la laynaya sooma qofka xoolaha ku bixiya waa safiihi wa waa in xajri lagu sameeyo wey laga celiyo laga mamnuuco weeyaan kaasoo kale ile naqsi diiniyo wey soo ma jeed kuwaasoo kalebaa la mid ah weeyaan waxaa safiiha xajriga soo geli karo oo laga mamnuu laga mamnuuci karaa qofka mufliska la yidhaahdo qofka dayn intay qarqisay oo dayn maashaysay xoolihiisii marka haddii la qaadaba dayntan aynan gudi karaynin waa safiihi camal waa la xajirinaya waa laga joojinaya xoolaha hadday dadkii codsadaan daynta iska laha ay yidhahdaan ninkan xoolaheena nala ka siiyo waa la joojin waxaa la yidhaahdaa waa xajirumuflis qaadigay u gudbinayaan qaadiga marka ninkaan xoolihii uu ka joojin sidaa darteed waxa weye wuxuu noqonaya maxjuuru calayhi buu noqonaya qof la celiyo buu noqonaya marka xoolaha in lagu ciyaaro ama meelaan munaasab ahayn lagu bixiya shareecada islaamku marna ma ogolo weya sidaasaa marka ilaahay ugu tilmaamay allatii jacala allahu lakum qiyaama xoolaha ilahay wuxuu ka dhigay qiyaam yani maa taquumu bihi macaashu nnaas macaashu lmuslimiin ama dadka xoolaha waxa ay noloshooda ku istaagto ayaa la yidhaahdaa haddii marka xoolihii waxay noloshaadi bani aadamku waxay ku taagnayd la daadaadiyo meelaan munaasab ahayn lagu bixiyaa waxa weeye wax islaamku ogol yahay ma ah waana shay aad iyo aad u xun weeyaan marka sidaa darteed waxaad ogtihiin adduunyada maanta nin walbaba waaqic ay tahay dhaqaalaha waxa laisku adoonsada adduunka maanta waa dhaqaalo dowladaha waa garatay dowladdii dhaqaalo weydo oo dhaqaalaheedu hoos u dhaco inay duntay halis u tahay waa baaba'aysa dhaqaalahay ku dhisan tahay kullamaa dowladdan dhaqaalaheeda uu kacana waxaa badanaayo yani maaragtay dadka khubarada ay leedahay baa badanayo wax soo saarkeedaa badanayo horumarkeedaa zaa'id noqonayo waa wax shay mujaraba wey shay mujaraba wey marka sidaa darteed buu ilaahay ka tilmaama ku tilmaamay yani inay qiyaaman linnaasi inay inay xooluhu yihiin ayuu rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala xaqiiqaduna waa sidaas weeyaan kullamaa ay ummaddaas xoolahaas sidii ahayd sidii xaqa ayd u maamusho ummaddaas waa hormaraysaa way kacaysaa yani ummad noolay noqoni haddaynan xoolaha ilaahay siiyo siday ahayd u maamulinna waxa weeye halis ayay ku sugantaho waa adduunku ku dhammaanaya qofkaasi weeyaan sidaa darteed islaamku wuxuu dadka ku booriyaa xifdu lamwaali wa cadamu tadyiicihaa xoolaha in la xifdiyo aanan la dayicin maalka inaan la dayicin ayuu islaamku dadka ku xafiya oo ku booriyaa walidaalika waad ogtihiin salafkeenna ridwaan ullahi calayhim sida zamakshari uu kasoo guurinaya fii kitaabihi alkashaaf wuxuu leeyahay kaana salafu yaquuluun salafu saalix waxay dhihi jireen ay odhan jireen almaalu silaaxu lmu'min maalka waa hubka uu qofka muslimka ku dagaalgalo wey almaalu silaaxu lmu'min bay odhan jireen qaarkood baa waxaa laga hayaa buu leeyahay uu kasoo guurinaya wala an atruka maalan yuxaasibunii allahu calayhi khayrun min an axtaaja ila annaasi yani fiiri siday maalka qiimihiisa u dareemi jireen qofka yani dadkii salafka ahaa wuxuu yidhi mid ka mid ahaa wuxuu yidhi in aan xoolo ka tago xoolahaasoo berri ilaahay qiyaamaha igu xisaabiyo xoolo intaan ka taga ilaahay igu xisaabiyo yaa waxay ka khayr badan tahay iiga khayr badan tahay inaan dadka u baahdo oo aan wax waraysto waxay siiya idhaahdo soo ma jeed in xoolo ilaahay ugu xisaabinayaan adduunka uga tago yaa iiga khayr badan inaan dadka wax su-aasho oon wax weydiisto hebel waxsii hebel waxsii aan idhaahdo taasaa iiga fiican buu odhanaya sufyaan thawri raximahullah waa ninkaa muxadidka ah oo faqiiha oo aad taqaanaano salafki ka mid ah jabal min jibaal alxadiid ka mid ah yaa wuxuu dhihi jiray waxaa la yidhaahdaa bidaacu lahaan jira ganacsi ganacsi buu samayn jiray xoolahuu gadgadin jiray oo ku shaqayn jiray waana muxadid waay waa shaqaysan jiray markaasaa la yidhi waa maxay shaqada aad ku jirto xoolahan keliya iyo xoolaha aad wadaa waa maxay dacwadii iyo yani xadiidkii iyo wixii o dhan wuu wadaa wuu shaqaysan jiray marka xoolihiisu gadgadisan jiray markaasuu wuxuu ku yidhi dadka ugu jawaabay lawlaaha latamandala biya banu lcabaas ila dawlad cabaasiyuhu soo gaaro waktigeedii mogtahay wuxuu yidhi haddaynan xoolahaan hadda aan ka shaqaysanaya aynan jiri lahayn waxay iga dhigan lahaayeen yani dawlad cabaasiya banulcabaas mindiila iga dhigan lahayn baalkan tiishka la yidhaahdo ama maaragtay kitaambaaga gacmaha lagu tirtirtoo kale istiraashada u naqaano taasoo kale iga dhigan lahayen waa igu tirtiran lahayn laakiin xoolahaas aan gedgedista baa laigu qiimaynayaa oo diintaydii iyo dacwadaydii kulli aan u wataa buu leeyahay lowlaaha latamandala biya banulcabaas buu yidhi hadalkaasuu oran jiray waxaa la yidhaahdaa oo ayr dad sufyaan kayrkiisa laga wariyaa rag maaragtay sanadkii ka mid a ayaa tijaaradiisii marka xoolihiisii soo u batay iyo markay arkeen waxay yidhaahdeen yaa fulaanu innahaa tudniika min addunya xoolahaan aad wadaa ood ka shaqaynayso adduunyay kuu dhawaynaysaabaa l waa sida aakharada waa kaasii fogaynaysaa markaasu wuxuu yidhi laan adnatnii min addunya laqad saanatnii canha buu adduunya way ii dhawaysay buu yidhi waa run waa shaqaystay laakiin haddana adduunkii bay iga ilaalisay xoolihii way iga ilaaliyeen sababtu waxa weeye yani ariiqii xaq ahayd u adeegsaday inuu ka xajinaayo inuu jihaadku gelayo inuu naftiisa kaga noolaanayo inuu maaragtay khayrkii iyo wanaaggii uu ku samaynayo amwaasha maaragtay khayr fara badanaan u adeegsaday buu leeyahay maarata way iga ilaalisay buu leeyahay waxay marka culummadu yidhaahdaan yani waxay oran jireen ittajiruu waktasibuu tijaaro sameeyo kasab sameeya bay dhihi jireen maxaa yeelay fainakum fii zamanin ida xtaaja axadukum kaana awala maa yakulu diinahu yani tijaaro sameeya oo kasbada bay dhihi jireen shaqaystu maxaa yeelay waxaad ku dhex jirnaa bay leeyihiin waxaad ku sugantihiin zaman oo haddii qofka u baahdo oo dad kale oo u baahdaa shayga ugu horeeya cunaya ay diintiisa noqonayso diintiisu cunaya wax ugu horeeya diinkiisu cunaya hadduu baahdo yani ninkaana culamo uu yahay ama maaragtay nin diinle uu yahay uusan isagu shaqaysanaynin uusan wax isku filnayn waxa weeyaan xaqba maba sheegi karaba wuxuu xaq sheegi kara male waa inuu marka been u sheegaa dadkii si uu xoolo u helo waxaan diinahayn inuu diin uga dhigo walidaalika waxaad arkaysaan dadkii salafkeenna ridwaanullaahi calayhim sidaasay ahayn dad wada shaqaysto oo nin walbaaba nool yahay ummaddana waxtara bay ahaan jireen saasay ahaan jireen waagan dambe waxay waqti dambe midaa bilaabatay in culummadu dadka culummada inay noqdaan caalatan calaa kayrihim ay noqdaanoo dadka iska dul saarnaadaanoo habruhu cambuulada meelaha ugu kariyaanoo yani saasoo kale bunka meelaha looga dubo waa dambaa wadaadkaba nin shaqaystaba looma yaqaan sooma hataa hataa ninkii xoolo loo wadaadoo la arko waxaa laleeyahay kan yani waaba lala yaabaya ninkaan wadaadkaah oo shaqaysanayo muxuu yahaa laleeyahay hadda mujtamacana hariiba uu ku yahay wadaad wadaad shaqaysanayo yani waa ariib so kii maaragtay idaha dadka ka cuni jiray iyo xoolahay soomaahan baa laleeyahy kiid xoolaha dadka ka cuni jiray soomaaha ma ahayn sanadkeenni ridwaanullaahi calayhim say ahaan jireen abubakar sidiiq fiiri xoolihiisii xoolihiisoo dhan buu wada keeni jiray oo jihaad u wada dhiibi jiray yaa ka khayr badan abubakar bacda rasuulillahi sala allahu calay wasalam ummatu maxamed ninka ugu khayrka badan waa abubakar wey cuhmaan ibnu cafaan waxa weeye alladii jahaza jeysha alcusra ciidankii ugu weynaa ninkii tajhiiziyey oo diyaariyey cumaan ibnu cafaan waa radi allahu canhu marka saxaabadu sidaasay u shaqaysan jireen ninkii beertiisa falanayo ninkii geeliisa dhaqanayo ninkii tijaaro ku jiro sidaasoo kalea marka muslimiinta laga rabaa in ay dadka ahlu diinka weliba ay shaqaystaana la rabaa yani hadda qaab waxaa soo baxay qaabka jamciyaadka la yidhahdo maaratan casrigan socdo ninka saaxibuljamciya haddaa ogtihiin nin manhaj leh oo wax munkarna reebi kara ma aha macruufna uma fari kara hadduu saaxibuljamciya noqdo xaqiiqat alamr waa sidaas laanna ninkan wuxuu rabaa xoogaa inuu ka qarafaysto wax ka soo helo kan inuu jamciyaddan kale xoogaa ka soo helo rabaa kan inuu mid kale xoogaa ka soo qaato buu dooni marka sidaa darteed xorba maaha ma noqon karo laanna xumaba sheegi karaba marka waxa weeye qofka waa diintiisa waxa ugu horeeyo cunaya taa wey marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa dhagaxiisa ha jabsado ha soo shaqaysto gaari gacantiisa ha jiido yani hadday dantiisa gaarsiiso tijaaro hadduu heli karo ha samaysto ha noolaado sidaasaa la rabaa weeyaan maxaa yeeley ambiyadana saasay ahayd nabiyullaahi daawuud markuu nabiyullahi maxamed ka sheekaynayo kaana ya'kulu min camali yadihi gacantiisa wuxuu ku shaqaysta buu cuni jiray nabiyullaahi daawuud yani maaragtay calayhi salaatu wasalaam marka sidaasoo kale baa dadka ahlucilmigan laga rabaa inayna shaqaystaan ummaddana ay khayrka u sheegaan ummaddana khayrka u sheegaan ayaguna xamaashaan oo shaqaystaan oo yani masaariiftooda ay soo saartaan oo dadka ay ka kaaftoomaan sidaasaa loo baahan yahay weya marka allah subxaana wa tacaala xoolaha marka wuxuu ka dhigay waa qiyaaman linnaas waxay dadku ku istaagaan ninka jaaska ku cunayo waa safiih weeye waa in laga celiyaa kan xaaraantii macaasida la aadayo midka qabiilka maaragtay xaqdarrada ku duulay kula socdaa waxaasoo dhan in laga qabta baa la rabaa weeyaan maalka jidka xaqa inuu qofku ku bixiyo sidaasay shareecada islaamku qabtaa weeyaan walaa tu'tuu hasiininina asufahaaa kuwa sufahada ah amwaalakum xoolihiinni hasiinina ha u dhiibinina allatii xoolihii jacala allaahu alla uu ka dhigay jacalaha allahu ilaahay uu ka yeelay lakum idinka idinkaga yeelay qiyaaman waxaad ku istaagtaan oo idinkaga dhigay noloshiina waxay ku taagantahay oo idinkaga dhigay marka sidaa darteed warsuquuhum risqi ka siiya sufahadii haddaa awliyaa lumuur tihiin dadka amarka maamulayay haddaad tihiin risqi ka siiya waksuuhum ka marasheeya oo labiskoodiina ka siiya weeyaan kiswadoodiina ka siiya marka waxa weeye xaasaskaaga iyo ciyaalkaaga iyo kulli maaragtay adiga laftaada awliyadii ayagaa laga rabaa inay arintaas ciddii nafaqadeeda ay ku waajibtay inay siiyaan ayaa laga rabaa risqigoodii iyo yani maaragtay kiswadoodii inay siiyaan walidaalika cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray yani isagoo awliyaa umuurka la hadlay dadka maaragtay ama odayaasha ah oo carruurta dhalay maaragtay aswaajta ahoo nimanka maaragtay xaasaska leh ayuu la hadlay wuxuu dhihi jiray laa tacmad ilaa maalika buu dhihi jiray wamaa khawalaka allaahu wajacalahu maciishatan fatucطiyahu imra'ataka wabaniika uma tandura ilaa maa fii aydiihim walaakin amsik maalaka waaslixuu wakun anta aladii tunfiqu calayhim min kiswatihim wa mu'unatihim wa risqihim hadalkaasoo kale buu ohan jiray yacni wuxuu dhihi jiray xoolahaada oo rabbigaaga ku siiyey oo ilaahay maciishad iyo nolol uu kaaga dhigay intaad u qasado xaaskaaga iyo carruurtaada gacanta ha u gelinin intaa u dhiibtid marka aad ka sugto wixii gacantooda kudhex ku sugnaa ayaga aad adigii markii gacantooda fiirsato saa ha yeelinoy laakiin adigaa lagaa raba xoolahaada inaad qabato oo aad hagaajiso oo aad maaragtay ka nafaqayso ayaga nafaqadooda waxay uga baahan yihiin in risqigooda inaad ka siisa baa la rabaa buu leeyahay cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu hadalkaasuu odhanaya weya walidalika ibn jariir abri ayaa wuxuu warinayaa can abi musa abi musa abu musa alashcari buu ka warinaya wuxuu dhihi jiray qaala alaaatun yadcuuna allaha falaa yustajaabu lahum yani saddex ilaahay bay baryayaan ducadoodan ilaahay ma aqbalo ma ajiibo saddex qof saddex noocoo dadka ka mid a ba allah bariso ducadoodana ilaahay ma ajiibaya buu dhihi jiray markaasuu midka ugu horreeyey wuxuu yidhi rajulun kaanat lahu imra'atun sayi'atu lkhuluqi falam yutalliqha nin xaas haween qabo oo akhlaaq xun akhlaaqdeeda iyo dhaqankeedu aad u xun yahay oo aanan iska furin haweentaas aanan furin hadduu ilaahay baryo ducadiis ilaahay ma aqbalaya buu leeyahy ayo cabsadaas weeyaan kan labaad waxa w warajulun acطaa maalahu safiihan qofka xoolihiisa qof safiiha u dhiibay oo gacanta ka saaray lanna allaha yaquulu walaa tu'tuu sufahaaa amwaalakum kaasna ilaahay buu barya ducadiisana lama aqbalay haddaa safiih gacantaa xoolihiisa aad u geliso weeyaan kan saddexaad warajulun kaana lahu calaa rajulin daynun falam yashhad calayhi qof qof kale dayn ku leh oo aan dayntiisii markhaati u samaynin asagana ilaahay buu baryay baryadana laga ajiibi maayo hadduu ilaahay baryo subxaana watacaala marka waxaa la rabaa haddii qofka wax dayniso inaa markhaati u samayso markhaati labada daynta inay markhaati sameeyaan ayaa la rabaa weeyaan markii adiga markhaati laguu sameeyo daynta aad qaadato la war hebel iyo hebel aa markhaati ka dhiganna daynaad qaadanaysaaye inuu yidhaahdo maaha sida soomaalida ay tiraahdo maanaa ay aamini laadahay buu leeyahay arimiy ay aamini laadahay adiga waa lagu aaminaya laakiin waxaa la rabaa waxaad ammaanada wax xoolaha laguu siiyo in lagu aamino sooma laakiin waa in markhaati la sameeyo marka qofkaana markhaatigaa samaynin isagana hadduu ilaahay baryo la ajiibi maayo buu leeyahy marka xadiidkaasi sanadkiisa waxa weeye axmed shaakir wuu tasxiixinaya sanadkiisa waa saxiix buu leeyahay sidoo kale xaakim ayaa warinayo yani maaragtay calaa shardi shiikhayn ku warini dahabina waa ku waafaqay marka yani xaakim xadiidka uu soo saaray iyo maaragtay ibnu jariir tabari xadiidka ay soo saareen laba xadiidkaasi waxa weeyaan waa xadiid saxiixa labadaba labada sanadba wuxuu leeyahay sheekh axmed shaakir wacindii lahuma saxiixaan labadooda wacindii anahuma saxiixaan buu leeyahay agtayda labadaasba waa laba saxiixa weeyaan marka hadalkan abu muusa ayuu ka yani ka sheegay laakiin waa waa waa xukmu lmarfuuc u qabaa xadiidku waa xadiid weeyaan xadiid sugan waaye oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday laanna ijaabatu dacwa ma ogaan kara abu muusa alashcari ilaa bilwaxyi buu ka ogaan karaa dacwadii in dhaajiy marka waa hadal uu nabiga ka soo guuriyey calayhi salaatu wasalaam warzuquuhum fiiha waksuuhum warzuquuhum risqi siiya fiiha xoolihii ka risqi siiya waksuuhum marashadoodana siiya oo xoolihii maaragtay labiskoodina ka siiya waquuluu lahum waxaad ku tidhaahdaan dadkii oo maaragtay yacni aad mas-uuliyadda ka ahaydeen mas-uulka ka ahaydeen qawlan hadal oo macruufan wanaagsan ku idhaa hadal wanaagsan ku dhaha yacni hadalka wanaagsan waa maxay waa in loo duceeyo wey hadal adag oo culus inaan lagu dhihin oo dhib badan ayaa nala faray waa in duca oo kale maaragta la yidhaahdaa yani baaraka allahu fiikum in la yidhaahdo allah idin baara allah idin barakeeyo in la yidhaahdo caafaana allah waiyaakum idinkii annagaba ilaahay hana caafiyo kelimaadkaasi wax lamid a in lagu yidhaahdo ayaa la rabaaye hadal adag in lagu yidhaahdo lama doonay culammada qaar waxay leeyihiin waquluu lahum qawla macruufata waxaa loo jeedaa alkalaamu ayibu alladii tasiibu bihi anfusahum iska caamiyal yani waa kalaamka ayibka ah ee wanaagsan hadalka wanaagsan oo naftooda markii ay maqlaan ay qalbigooda maaragtay wanaagsanaanayo ay farax gelinayo kalaamkaasaa loo jeedaa weyaan wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum wabtaluu imtixaana alyataama agoonkii hala imtixaano imtixaanka qaada xataa idaa balaguu markii ay gaaraan annikaaxa nikaax markay gaaraan oy qaan gaaraan yani markay qaan gaaraan oo buluuqi ay gaaraan fain aanastum haddaad aragtaan ood yani maaragtay ka garataan minhum xaggooda haddii aad ka aragtaan rushdan salaax iyo toosnaan haddaad ku aragtaan fadfacuu siiya oo u dhiiba ilayhim agoontaasi amwaalahum xoolahoodii markaa gacanta ka saara xalay waataan aayaddii soo marnay waaatu lyataama amwaalahum aayaddaas way itlaaqday xoolahoodi siiya baa layidhi laakiin wax shuruuda ma aynan sheegin laakiin labada shardioo lagu siinayo waa labadaa shardioo aayaddan ay sii cadaysay wey xoolaha marka la siinayo waa in labadaa arrimood laga helaa albuluuqu waalrushdu baa la rabaa qaangaar inay qaangaaraan in ay dad toosanoo tasarufka ku toosan ay yihiin marka waxaa la rabaa dadkii owliyada ahaa ama owsiyadii dadkii loo dardaarmay waxaa laga rabaa agoonta inta aynan xoolaha gacanta u gelinin inay yani imtixaanaana la rabaa wabtaluu buu ilahay leey wabtaluu lyataama alibtilaau waxaa la yidhahdaa waa alihtibaaru walimtixaanu waa ikhtibaar imtixaan imtixaana buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaa la imtixaanaya cuquushoodaa la imtixaanaya caqligooda seebuu yahay macrifada ay tasarufka u leeyihiin iyo maamulka ayaa la imtixaanaya marka ha la imtixaana buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala awlaaddaas imtixaana baa laleeyahay agoonta ah weeyaan culammada marka imtixaanka waxay ku sheegaan waxaa la yidhaahdaa waa in xoolo loo dhiibo oo lagu fiirinayo ilmahan sida uu tasarufo maamulkiisa sida uu yahay in xoolo loo dhiibo la yidhaahdo kuwaan intaan kusoo shaqeen yacni xoolihiisa qayb ka mid aha loo dhiibi waxaa la arkaya marka qaabku u shaqaynayo haddii tasarufkiisa uu hagaajiyo oo tasarufkiisa uu fiican yahay marka uu qaangaaro rushdigiina laga arko xoolihiisa waa loo dhiibi haddii uunan tasarufkiisa hagaagsanayn tasarufkiisa uusan fiicnayna la arko inuu xoolihii daadaadinayo meelaan macno lahayn uu ku bixinayo looma dhiibayo bay leeyihiin walow balaga cumran kabiira cumri weyn ba ha gaara hadduu doono intuu doono hal ekada nin weyn ba ha noqdo laannahu waa safiih wa weli waa safiih wey looma dhiibayo wey waa laga haynaya marka imtixaanka waa in xoolaha loo dhiibo oo la yidhahda kusoo shaqee si loo ogaado wax qayb ka mida loo dhiibo wey wabtaluu imtixaana alyataama agoontii imtixaana xataa idaa balaguu nikaaxa xataa idaa balaguu xataadaan waxaa la yidhahda waa hayru caamila naxwo ahaan waxaa la yidhahdaa ma camal fasho bal waxaa loo keenay bay leey wainamaa dakalat cala alkalaami limacna alghaaya haayo darteed ayaa hadalka loo soo geliyey xataa iyo idaa marka israacaanna xataada hadda caamila ma aha idaadaan raacday marka jawaabteedii fain aanastum ayaan ridaynaa jawaabu idaada waxaan ridaynaa fain aanastum fain aanastum intaa shardiyada ahna iyadana jawaabteeda fadfacuu buu noqonaya shardigaa jawaabkiisu fadfacuu ilayhim abwaalahum buu noqonaya marka waa adoo yiroo kaleeto idaa balaguu raashidiina fadfacuu ilayhim saasoo kale la macno tahay hadday qaan gaaraan ayagoo hanuunsanoo toosan ilmaha yani maaragtay fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahoodii siiya adoo yiroo kaleeto bay la mid tahay weeyaan fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba marka rushdiga oo allah uu leeyahay xataa idaa balaguu haddii ay gaaraan annikaaxa guur haddii ay gaaraan oo ay baaligaan fain aanastum haddaad aragtaan minhum ilmihii agoontii xaggooda rushdan hanuun haddaad ka aragtaan fadfacuu u dhiiba amwaal ilayhim agoontaasi amwaalahum xoolahooda siiyo gacanta ka saara marka rushdiga sida saciid ibnu musayib uu ku fasirayo waxaan ujeeda saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr oo taabiciintii ka mid a yani sida uu ku fasirayo alrushdu wuxuu leeyahay waa salaaxan fii diinihim wa xifdan liamwaalihim rushdiga la sheegay hanuunka waa in naftooda uu saalix yahay qofka uu diin ahaan uu toosan yahay salaaxan fii diinihi diintiisu inuu ku toosan yahay qof diin la uu yahay iyo in uu maaragtay maalka uu xifdinaayo xifda lilmaal inuu samaynayo usan dayacaynin kaas ayaa loo jeedaa weeyaan marka xataa idaa balagu nikaaxa guurka marka buluuqa waktiga la yidhaahdo oo yani guurka uu qofku gaaro buluuqa calaamaad buu leeyahay sidaad garanaysaan calaamadaha buluuqa lagu gartaayi waxaa ugu horeeyo sinniga shan iyo toban sano hadday u dhammaato wiil iyo gabar waa qaangaar an iyo toban sana waa lagu qaangaaraa baynamaa abu xaniifa iyo dad lamid ay khilaafayaan laakiin waxaa tusinaya xadiidka saxiixaynka ku yiilay xadiidka cabdulahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu leeyahay cabdulahi bni cumar curidtu cala nabiyi sal llahu alayh ali wasalama yowma uxudin wa ana ibnu arbaci casharata sana aniga oo afar iyo toban jir ah ayaa maalintii uxud yaa nabiga la iisoo bandhigay inaan dagaal ka qayb galo dhallinyaradii yararka ahayadoo dagaalka inay ka qayb galaan doonaya buu ka mid aha cabdullahi ibni cumar afar iyo toban jir buu ahaa markaasuu yidhi falam yujiizni nabiga iima ogolaanin inaan dagaal ka qayb galo waa iga reebay buu yidhi markii sanadkii la gaaray ilan uxud wuxuu ahaa sanadkii yacni maaragtay saddexaad buu ahaa sanadkii shanaad yacni waxa weeye sanadkii ku xigoo khandaq khanad khandaq markii ay dhacday ayaa wuxuu leeyahay wacuridtu calayhi yowma khandaqin yani maalintii khandaq yani ghazwat laxzaab ayaa haddana la iisoo bandhigay wa ana ibnu hamsa casharata anoo shan iyo toban jir ah ayaa nabiga la iisoo bandhigay si aan dagaalka uga qayb galo faajaazanii waa ii baneeyey buu yidhi nabiga markaasa khandaq waan ka qayb gala buy ghazwat laxzaab cabdullahi ibni cumar baa sidaa oranay marka shan iyo toban jir markuu gaaro inuu baaliq yahay bay tusinaysaa walidaalika maarata cumar ibn cabdilcasiis raximah llah waxaa la yidhahdaa markuu xadiidkan bukhaari muslim warinaya uu soo gaaray xadiidkan markuu soo gaaray uu helay wuxuu leeyahay hadalka wuxuu yidhi ina haada alfarqu bayna asagiiri waalkabiir shan iyo toban jirnimadu waxa weye waa farqiga u dhaxeeyo ilmaha yar iyo qofka weyn marka hadduu shan iyo toban sano ay u kaamil noqoto ilmahaas waa baaliqa la yidhahda waa qaangaaray oo taklifadii way saaran tahay salaadii iyo soonkii wixii o dhan waa laga rabaa iyo khayrkii o dhan inuu sameeyo calaamada kaloo lagu gartaa ixtilaama la yidhahdaa alixtilaam waa lagu gartaa ixtilaam waxaa weye waa nusuulu lmaniy biyihii inay ka yimaadaano maaragtay ay manidii ou helo ama ha ku helo hurdo ou hurdo ama guur ou guursaday ijmaac ou la yimidba ha ku helo ama ayr dariiqaday doonta ha uga timaadee haddii uu ilmuhu yani ay biyo keenaanna yani xataa iyaysan shan iyo toban sanaba gaarin mar hadday biyo keenaan waa qaangaar weeyaan iyadana waa calaamaadka lagu garta weyaan calaamada lagu garta wey walidalika abu daawuud wuxuu warinaya can cali bn abi aalib radi allahu canhu cali bn abi aalib uu ka warinaya inuu leeyahay xafidtu min rasuuli llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulkan waxaan ka xifdiyey buu yidhi laa yutma bacda ixtilaamin agoonnimo maba jirto hadduu qofku uu maarata ixtilaam gaaro oo yani biyihii ay ka yimaadaan agoon agoonnimadii waa u dhammaatay buu leeyahay markaas halkaas uga eg tahay taasna waxa weeye waa midda labaad calaamada labaada lagu garto calaamada saddexaada lagu garanayo waxay dhahaan culammada alimbaat imbaat waxaa la yidhaahdaa timaha hoose oo usoo baxo wiil iyo gabarba yacni maarata timaha cawrada korkeeda ah ka u soo baxa baa la yidhaahdaa haddii ay ilmaha ay timahaas usoo dhashaan waa qangaar wey buluuqi wuu wuu gaaray weyan yani taasaa la yidhahda waxaana tusinayo yani xadiidka ay maarata imaamu axmed oo warinaayo asxaabu sunan ay warinayaan yani caiyat alquradi laga warina can caiyat alquradi saxaabigaas oo bani qurayda ka mid ahaa laga warinayo wuxuu leeyahay cadiyat alquradi wuxuu leeyahay curidna calaa rasuuli illaahi sal allahu calayh wasalam yowma qurayda maalinta bani qurayda lala diriraya yahuudii ayaa nebiga la iisoo bandhigay lanna waa tii la xukumay yani sacd ibn maaragtay sacd ibnu mucaad waatuu xukumay yani dadka bani qurayda yuhuudda ka mid ah markay cahdigii ka baxeen ay gaalada u kaalmeeyeen xukunkii markii loo dhiibo la yidhi adiga xukun ayuu maaragtay nebiga uu u dhiibay sacd ibnu mucaad ayuu wuxuu ku xukumay oo yidhi in alla intoodii qaan gaartay in la laayo ragga oo dagaalka geli karo inta kalena in maaragtay yani saraari iyo laga dhigto iyo maaragtay addoommo laga dhigto baa maaragtay aan xukumay buu yidhi nebiga marka xukunkiibuu ku waafaqay salawaatu llahi wasalaamu calayh yani maaragtay markuu waafaqay waxaa la fiiriyey marka qaangaarka waxaa lagu hubinayay qofkan yani maaragtay timahaas hoose ma u soo baxaan mise uma soo bixin taasaa la fiirinaya markaasu wuxuu yidhi cadiyat alquradi oo reer bani qurayda ka mid a curidtu calaa rasuuli llahi sal allahu alay wasalam yowma qurayda maalintaas baa la iisoo bandhigay nebiga bani qurayda dagaalkeedii fa kaana man ambata qutil waman lam yanbut khulliya sabiilu qofkii timaha ay usoo baxeenna waa la dilayey timaha hoose qofkii aynan usoo bixinna waa la daynayy fa kuntu fii man lam yanbut dadkii aanan timaha weli aysan usoo bixin ayaan ka mid ahaa sidaas darteed baa fakhulliya sabiilii baa faraha la iiga qaaday buu la ii daayey calaamada kaleeto oo lagu garta buluuqa waxaa ka mid ah alxayd gabadha haddii ay xayd ay la timaado oo xaydku ka yimaado yani maaragtay markay u kaamil noqoto sagaal sano kabacdi lanna dadku markay nicmo ku nool yihiin ay iska barwaaqaysan yihiin waa ku qaangaaraan sagaalka sagaalka sano way ku qaangaartaa hadday uga yimaadaan shan iyo toban yaysanba gaarine waxaa la xukumayaa inay baaliq tahay ayaa gabadhaasi la xukumaya weyaan xaydkuba hadduu ka yimaado waa baaliq wey waa mukallaf weyaan yani maarata qofkaas oo kale mas-uuliyada saaran wey marka buluuqa axkaamta yani calaamaadkaas oo idil ayaa lagu gartaa weyaan xataa idaa balaguu nikaaxa awlaadii markay gaaraan nikaaxii fain aanastum yani ay buluuqaan oo baaliq ay noqdaan fain aanastum ay ra'aytum wa absartum haddii aad aragtaan ama wajadtum wacalimtum aada ogaataan yani labadaba waa la yidhahdaa minhum xaggooda haddaad ka ogaataan rushdan hanuun fadfacuu ilayhim siiya awlaadii agoontii amwaalahum xoolahooda siiya walaa ta'kuluuha ha cuninina xoolihii agoonta israafan xadgudub ha u cuninina aad ku xadgudubtaan wabidaaran degdegid aad degdegaysaan an yakbaruu inay weynaadaan aad kala degdegaysaan na ha u cuninina weeyaan yacni xoolihii carruurta in dadka awliyaa umuurkii baa lala hadlaya ama awsiyadii dadkii loo dardaarmay baa lala hadlaya carruurtaas xoolahooda ha u cuninina israafan ha ugu cuninina baa israafkana waxaa la yidhahdaa xagga luqada alifraadu wa mujaawazat lxaddi baa la yidhahdaa waa xadgudub soodintiiyo tallaabto oo gudubto ayaa la yidhahdaa xadgudub ha ku cuninina waxaan xaq aadan u lahayn ha qaadanin xaqla-aan ha ku cunin wa bidaaran degdegna ha u cuninina yani bidaarka waxaa loo jeedaa ay mubaadaratan loo jeeda degdegaa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahda israafka culummadu ku tilmaamaan atabdiirna waa la yidhahdaa xoolaha la iska daadaadiyo macno darri loo daadiyana tabdiirkaasaa la yidhahda ina almubadiriina walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayaanu lirabbihi kafuura marka yani tabdiirka oo xoolaha la daadiyo macno darri lagu bixiyana waxaa la yidhahdaa bidaarka waa lagu magacaabi israafka waa lagu sheegaa weyan marka labadaba midna ha u samaynanina hadda mubaadarada yani bidaaran waxaa loo jeedaa yani akla mubaadaratin ama xaala kawnikum mubaadiriina kibarahum weyninkoodii aad kala hormaraysaan yani waxaad leedihiin xoolahaan intuusan cunugaan igu qaangaarin oo hadhowdi xoolaha uusan igu qabsanin waaba dhammaynaya waa si cunaya wax alla waxaan jeclaadaan ku samaynaya waa baabi'ini markuu weynaadaba isagoo waxba haysanba ha qaangaara hadduu rabo taasoo kale ha samaynanina baa laleeyahy laanna dadka way ka dhacdaa bani aadamka nooc sidaasoo kale samaynay waa jiraa weeyaan marka arrinkaas ha u samaynanina buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف dadka marka adoonta xoolaheeda hayaay laba un bay mid yihiin inay dad tanaadiinaho xoolalaho aqniya inay yihiin inay fuqara yihiin labada un bay mid noqonaya hadduu qani yahay ilaahay baa ka hadlay labadaba waman kaana axadkii ahaado oo awliyadii ka mida dadka xoolaha agoonta hayay haniyan mid xoolo leh oo tanaad ah uu yahay oo xoolaha agoonta unan u baahnayn falyastacfif ha ka dhowrsado iska ilaaliyo isticaaf ha sameeyo cifa waa dhowrsanaan wey ha ka dhowrsado ha iska ilaali yani haka xoolaha agoonta ha ka dhigo kalmaytati waddani oo kaleeto ha ka dhigo weyan saasaa la rabaa leanna xoolaha waxay la mid yihiin baktiga oo kaleeto baktiga ma lagu ogolyahay inaa cunto maya hal maraa lagu ogolyahay markii daruuro ay timaado naftaada inay baxda ee halis ku sugan tahay baa lagu ogolyahay wakadalika dhiigga masbuuxana waa xaaraam weyaan marka sidaa darteed dhiigga iyo maytidii oo kale inuu kala mid dhiga baa la rabaa falyastacfif ha iska ilaaliyo oo ha ka dhowrsado xoolihii agoonta inuu cuno hadduu qani yahay weyaan waman kaana faqiiran qofkii marka faqiiraho isaga aanan haysanin wuxuu cuno aanan haysanin oo baahan waa baahan yahay mas-uulna wuu yahay xoolahan agoontaan buu mas-uul ka yahay muxuu samayni allah baa wuxuu leeyahay falyakul ha cuno qofkii faqiirka ahaa maalkii agoonta bilmacruufi shay macruuf oo sharciga lagu yaqaano shay la garanayo oo sharciga lagu yaqaano ha ku cuno weeyaan dariiq la garanayo sharciga lagu garanayo ha ka cuno taas baa loo jeeda marka maadaama ninkan uu weligii yahay ama wasigii loo dardaarmay uu yahay xoolihii agoonta isaga uu ka shaqaynayo waktigii uu ilaalin yani maaragtay isagu shaqaysan lahaa agoontan xoolaheedii uu ku mashquulsayo kasabkiisa uu ka celiyo waxaa la rabaa qadru lxaaja baahida qadarkeeda inuu ka qaata baa la rabaa ou ka cuno ayaa la rabaa oo khidma ahaan ama ha noqoto ama sacyiga uu qabta ha noqoto xaajadiisii inuu ka qaato unbaa la doonaya inta ku filan inuu ka qaato walidalika imaamu bukhaari fii saxiixi wuxuu ku warinaya can caaisha radi allahu canha inay leedahay aayaddaa markay ka warramayso waman kaana aniyan falyakul waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf waxay leedahay annaha nazalat fii waadi lyatiimi ida kaana faqiiran annahu yakulu minhu makaana qiyaamihi calayhi bimacruufin hadalkaasay leedahay caaisha radi allahu canha yani waxay kusoo degtay ninka agoonka mas-uulka ka ah weligiisa ayay kusoo degtay haddii uu faqiir yahay inuu ka cuno maarata xoolihii agoonta inuu wax ka cuno qadra qiyaamihi calayhi bilmacruuf shaqada uu hayo qadarkeeda buu ka qaadanaya wy sidoo kale ayaa ibn cabdi xaatimna ayuu can caaisha sanadkiisa u ku warinaya hadalkaasoo kale u ka guurinaya wy culamada qaar ka mid waxay leeyihiin yani waxaa loo jeeda alakl bilmacruuf alakl bilmacruuf waxaa loo jeedaa macruufka wax lagu cunaayo waxaa loo jeedaa alqardu ida xtaaja ilayh inuu wax ka daynsado hadduu u baahdo kan faqiirka ha ka cuna looma jeede dayn ahaan inuu u qaato ayaa loo jeedaa bay leeyihiin dayn ahaan inuu u qaato markaasna wayaqdiya mataa aysarahu llahu calayhi markuu ilaahay u fududeeyana dayntii inuu iska bixiya baa la doonayaa bay leeyihin laakiin marna xoolihii ma cunaya bay leeyihin marna looma ogolo inuu cuno saasoo kale bay odhanaya hadalkaas waxa way culummada ku tagtay waxaa ka mid ah cumar bnu khataab oo maaragta radi allahu canhu amiiru lmuminiin waxaa ka mid ah cabdullahi bni cabbaas waxaa ka mid ah cabidata salmani waxaa ka mid ah saciid ibni jubayr waxaa ka mid ah caamir shacbi waxaa ka mid ah mujaahid ibni jabrin waxaa ka mid ah qataada culamadaasoo idil ayaa maarata waxaan ujeeda qataada ma abulcaaliya iyo awsaaci baa ka mid ah raggaasa ka mid ah weeyaan qataada qowlka dambe buu leeyahay waxay leeyihiin waxaa loo jeeda alakl bilmacruuf alqardu ida xtaaja ilayh dayn inuu ka qaato maalintii ilaahay xoolo siiyana uu iska bixiya baa la rabaa bay leeyihin macnahaas ku fasiraya culammada qaar kaleeto waxay leeyihiin sida maalan yani maaragtay ibraahim annakaci iyo cataa iyo xasan albasri iyo qataada waxay leeyihiin ayaga waxayba ku darayaan laa qadaa cala alfaqiiri fima yakulu bilmacruuf haddauba dayn u qaatay ouna bixin waaye wax qadaaho laga rabo mana gudaya bay leeyihin ma bixinaya sidiisuu u cunayaa bay leeyihin walidalika shawkanina ra'yigaas uu rajaxaya oo leeyahy wabihi qawlu jumhuuri lfuqahaa fuqahada jumhuurtooda ra'yigaasay qabaan oo ay ku tageen buu odhanaya maarat shawkanina in uu dayntu qaato hadduu macruufba ku qaatay inuusan barrinta gudaynin leanna cumar bin khataab iyo saxaabadii hore waxay dhaheen ha la gudo waa inuu soo guda maalinta xoolo helo waxba ma gudaaya bay leeyihin hadduu qaato wuxuu dhiibaya lama arka bay leeyihin marka allah subxaana watacaala sidaas uu leeyay marka xoolaha yatiimka ma sahlana waan arki doonaa waciidka ku imaan doonaan arki doona insha allahu tacaala aad in layskaga ilaaliyo u baarantahay faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim faida dafactum haddaad siisaan ilayhim agoontii amwaalahum xoolahoodii haddaad u dhiibtaan faashhiduu markhaati geliya calayhim yani maaragtay calaa calaa calaa dafcihim sii siismada aad siinaysaan calaa dafci lmaali iyaahum xoolaha aad siinaysaan markhaati u sameeya markhaati u markhaati geliya buu ilaah allah odhanaya subxaana wa tacaala marka faashhiduu calayhim amarkaasi ma amru wujuuba mise waa amru nadbin amar waajiba miya mise waa amar oo maaragtay nadbi ahoo sunno ah weeyaan waajib aanan ahayn muxuu yahay culammadu way ka hadlaan culammada qaar ka mida waxay leeyihiin waa amru wujuub wa amru wujuub wa waa waajib yacni qofka inuu markuu ilmahan agoonta xoolahoodii wareejinayay qaangaaraan inuu markhaati u sameeyo inuu ku wareejiyey waa shay waajiba bay leeyihiin laakiin alimaam suyuuti wuxuu soo guurinayaa wuxuu leeyahay amarkaani maaha amru wujuub wa amru nadbin buu leeyahay sidaasayna culammadu rajaxaan inuu amru nadbi yahay usan waajib ahayn sababta marka ishxaadka loo gelinayo markhaatiga laleeyahay hala markhaati geliyo waxaa laga cararayaa tuhmada laga cararaya waa tuhmaa laga fogaa in tuhmo laga fogaadaa la rabaa dood inay timaado in laga fogaado baa la rabaa wax markhaatiga loo samaynayo yaysan doodu imaanin tuhmana imaanin maxaa yeelay haddaana markhaati loo gelinin waxaa dhici karta ilmahan agoonta kulligood dad wada saalixiin ma wada noqonayaan dad wan wanaagsanoo ma noqonayo mid baa maaragtay yani maarata iska madax adag oo wuxuu dhihi karaa ninkaan xoolahaygi maba siininba maba isiinin buu dhihi kara markuu u dhiibo hadhow markaa dadki waa ku tuhmayaan sooma ama khusuuma imaanayso dood baa imaanayso maxkamad in loo rafciyo iyo waxay tegaysaa maxkamad inay arrintii tagto laakiin haddii markhaati joogo warku waa idil yahay wey walidaalika waxay yidhahdaan culammada haddii laysqabsado oo ilmihii ay yidhaahdaan ninkani xoolihii ima siinin asagana uusan markhaati gelinin horay markhaati uunan u samaynin alqawlu qawlu sabiyi bay leeyihiin hadduu yidhahdo ima siinin asagoo markhaati samaynin qaadiga la geeyo waxaa la qaadanayaa ilmahan qowlkiisa qaadigu xukumaya inuusan dhiibin hadda xoolihiisa inuu marlabaad ku wareejiyo horayba ha u siiyo hadduu doono laakiin haddii u markhaati yani maaragtay u markhaati jiraahi waxa keliyahu ku baxsan kara waa inuu markhaati la yimaado markuu markhaati la yimaado inuu wareejiyey tusinayo markaasaa qowlka ninkan weligaa la xukumaya weya marka maalka agoonta wax sahlan ma aha sidaasay culammadu leeyihiin weyan faida dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim markhaati geliya weeyaan marka lama aqbalayo qawl weliya lama aqbalayo ila bilbayina markhaatigaas unbaa lagu aqbalaya wey inuu la yimaado wakafaa billahi alla ayaa ku filan xasiiban yani ay raqiiban liacmaalikum ayuha lwliyaa ilaalin axad ilaaliyo oo idin xisaabiyo allah baa subxaana wa tacaala ku filan camalkiina inaad shahaadadii siday tahay u gudateen inaad xoolihii iyo kaamila inaad dhiibteen oo sida iyadoo dhammaystiran in ayadoo nusqaana aad bixiseen inaadnan bixinin kulli ilaahay baa markhaati ka ah subxaana watacaala oo raqiib ku ah weyaan camalkiina ilaha waa ardiyeynay wakafaa billaahi ay wakafa allahu weyaan ba'da waa tii iska dhihi jireen maaragtay salada ay dhihi jireen wey wakafaa billaahi ilaahay baa ku filan xasiiban axad wax xisaabiyo oo ilaaliyo acmaasha acmaashiina isagaa ku filan weyaan oo idiin jeeda weyaan lirijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuun wlnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima qalla minhu aw kaur ayadan yani maaragtay sida saciid ibnu jubayr iyo qataada ay tilmaamayaan waxay leeyihiin waxa weeye mushrikiinta ayaa waxay ahaan jireen xoolaha oo ninka meydka uu ka tagaay waxa qaadan jiray ragga waaweyn baa qaadan jiray ragga waaweyn baa xoolaha qaadan jiray dumarka waxba lagama siin jirin ilmaha yararkaana waxba lagama siin jirin walow aabahoodba ha noqdo hadduu doono saasay samayn jireen jaahiligi saasay samayn jireen markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala aayadan soo dejiyey lirijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walilnisaai nasiibun mima taraka alwaalidaani walaqrabuun yani sidaas ayuu maaragtay yani maaragtay ay ka wariyaan culammadu maxaa la yidhahdaa saciid ibnu jubayrin waqataada ayay ka wariyaan weyaan aayadda ilahay buu sidaa kusoo dejiyey oo la leeyahay waratada xoolahaas oo maydku ka tegey rag iyo dumar waa u siman tihiin qaraabadiinna iyo waalidkiin waxay ka tagaan baad wada leedihiin lirijaali raggii buu u sugnaaday nasiibun qayb baa u sugnaatay oo xoolihiibay uga sugnaatay mimaa kiibay uga sugnaatay qaybtu taraka ay ka tageen alwaalidaani labadii waalid ay ka tageen aabba iyo ooyo xoolihii ay ka tageen yacni nimankii ragga ahaa qayb bay ku leeyihiin iyo wlaqrabuuna qaraabadii waxay ka tageen yani maaragtay mimaa taraka waxay ka tageen alwaalidaani labadii waalido aabbihii hooye ah iyo walaqrabuuna qaraabadii walaalihii yani isla dhashay wixii ay ka tageen dadka qaraabada la yidhahdo isdhaxlaa waxay ka tageen nasiib iyo qayb bay ku leeyihin raggii sidaasay leeyihin walinisaai haweenkiina waxay leeyihiin nasiibun qayb bay leeyihiin mimaa xoolihii bay ku leeyihiin taraka alwaalidaani labadii waalid oo aabbihii hooya ay ka tageen walaqrabuuna qaraabadiina ay ka tageen wixii qaraabada ay ka tageen iyo aabbihii hooyo dumarkuna waxay ku leeyihiin qayb bay ku leeyihiin wy marka ragga keliya ma leh ragga keliya ma leh ilmuhuna waxbay ku leeyihiin maaragtay dumarkuna waxbay ku leeyihiin baa allah leeyahay subxaana watacaala mimaa qalla minhu aw kaura mimaa qalla minhu aw kaura nasiiban mafruuda mimaadaasi waxaan ka bedelanayna mimaa tarakada hore unbaan ka bedelanaynaa wey waxaa la yidhahdaa waa bedel oo halkaa laga bedela biicaadati ljaari xarf jarkiio la soo celiye weyaan mimaa tarakadii horeeto xarf jaraa ku jira haddana waa la soo celiyey mimaa kiibay yani xaggiisa wax ku leeyihiin qalla yaraaday oo minhu min almaali maalkii ah maalkii ka mid ah xoolihii ou maydku ka tegay ka mid a ayay wax ku leeyihiin marka minhuda damiirka ku jira waxaa loo celinayaa almubadalu minhu wa huwa almaalu shayga midka wax laga bedelanayo maalkii ah ayaa loo celinaya waxay ka tageen aqribada iyo waalidku waxay ka tageen waa xoolaha weeyaan mima kii xaggii baa maaragtay ay wax ku leeyihiin qalla yaraaday oo minhu maalkii ka mida ayay ku leeyihiin aw amase kasura batayo minhu min almaali ka mid ah wy ay minhu weyaan wax ama ha yaraada maalkay ka tageen qaraabadii iyo waalidkii ama ha bate nasiib bay ku leeyihiin qayb bay ku leeyihiin wey sidoo doona ha noqdo nasiiban xaala kownihi nasiiban xoolahaas ay ka tageen ou nasiib yahay yani nasiibanta waxaalaynayna qayb waay ay nasiib ay ku leeyihiin weeyaan nasiibkaasoo mafruudan ay maqtuucan yani wa waajiban lahum la gooyey mafruudan la fard yeelay bimacnaa la waajibiyey oo ayaga loo gooyey weyan waxa ayagu leeyihiin weeyaan ilaahay baa siiye subxaana wa tacaala u jaray weeyaan marka cidna uma diidi karto dumarkuna dhaxalka waxbay ku leeyihiin awlaaduna waxbay ku leedahay sida ragguba uleeyihiin waa taasaa loo jeedaa weya marka nasiibkan hadda ay leeyihiin oo allah u yidhi yani mima qalla minhu aw kasura nasiiban mafruudan anasiib lmafruud aayaddan ma sheegin laakiin waana loo sheegi doonaayo aayadaha ka dambeeyaan ku arki doonaa aayaddan awlaada iyo dadka qaraabada waxay leeyihiin yuusikum llahu fii wlaadikum iyo yani aayad yastaftuunaka qul illahu yuftiikum iyo kuwaasaan ku arki doonaa insha allahu tacala وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر هدي أو يمادو القسمة أي قسمة المواريث حولها قيبين تودا مركا لقيبين أياي هدي أي يمادان أولي القرباء قراببي تدك أصاحبك تدك قراببا هدي يمادان والحلقة وحبك لحين قراببا عند حلقة وحبك لحين taasaa loo jeeda hadday meesha soo xaadiraan meesha tarikada lagu qaybinayo xoolihii meydkan uu ka tegay meesha lagu qaybinayo hadday yimaadaan walyataama adoontii hadday yimaadaan wlmasaakiinu masaakiintii aan waxba haysaninoo quudkooda wax ku filan aanan heli karaynin haddii ay meesha soo xaadiraan idinkii xoolaha iska lahaana aad qaybsanaysaan waxaa la leeyahay farzuquuhum risqi siiya wax ka risqi siiya minhu xoolahaas wax ka siiya wax ka siiya risqi ka siiya wax uga tuura yaysanba dhaxalka wax ku yeelanin yani meeshii dhaxalka lagu qaybsanayay dadkii dhaxalkan iska lahaa markay qaybsanayaan ayaa waxaa imaanayo dad maaragtay qaraabadii ka mid oo dhaxalka waxba ku lahay waxaa imaanaya agoon aabbahood ilaahay oofsaday baa imaanaya waxaa imaanaya dad masaakiin oon xoolo haysanin meeshii bay soo xaadireen marka naftoodii xoogaa waxay jeclaanaysaa in wax loo tuuro marka in ixsaan iyo biri loo sameeyo iyo samafal iyo sadaqad lagu sameeyo darteed baa waxaa loo leeyahay xoolihii wax ka siiya dadkaas wax un ku tuura baa la odhanaya weyaan waxa lagu tuuro waxa la siiyo walidaalika ilaahay wuxuu soo hormariyay qaraabada loo soo hormariyay oo agoontii masaakintii lagaga soo hormariyay laana waxay leeyihiin waxa yani maaragtay qaraabada loo soo hormariyay waxa la siiyaa waa sadaqatun wasila sadaqada dadka qaraabada xoolaha la siiyo sadaqana way tahay silatu raximna way tahay laba ajaru marka qofka ka helaya weeyaan marka arintaas baa allah leeyahay hala siiyo hadday soo xaadiraan alqismata waidaa xadara alqismata qaybtii hadday yimaadaan ay soo xaadiraan ulilqurbaa dadkii qaraabada u saaxiibka ah walyataama agoontii walmasaakiinu masaakiintii farzuquuhum risqi siiya minhu xoolahaas xaggooda wax ka risqi siiya waquuluu waxaad tidhaahdaan lahum dadkaas markaad risqiga siisaan waxaad ku tidhaahdaan qawlan hadal oo macruufan wanaagsan ku iraada hadal wanaagsan ku dhaha maxaa meesha ka soo doonteen waxba kuma lihidiin meeshaan maxaa idin keenay iyo dadkii wax lahaaba qiibsanaya iyo kelimaadkaas looma baahno looma baahno hadal wanaagsan in lagu yidhaahda baa la rabaa lida baaraka allahu fiikum yacni sidaas maaragtay ilaha idiin barakeeyo kelim kalaam qalbigooda maaragtay suruur geliyo ayaa la yidhaahdaa in la siiyo in lagu yidhaahdaa la doonaya wey culummada marka meeshaan waxay isku khilaafaan aayaddani ma mansuukha oo ma nas ma la nasakhay mise waa muxkama oo aayaddan way sugan tahay isku khilaafaan laba ra'yi bay leeyihiin culammadu laba ra'yi bay qabaan qolada ugu horreysa waxay leeyihiin haadihi alaayatu laysat bimansuukha bal hiya muxkama aayaddan mansuukha maahe waa aayad sugan oo muxkama ah weeyaan ay leeyihiin waxaa marka يعني رأي أرنكاس ورناي إمام البخاري في صحيحه مكورناي وحونا كورناي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة ayuu ka warinaya oo maaragtay aad taqaanaan caalimkaasa ayuu ka warinaya wuxuuna leeyahay cabdullahi bni cabbaas hiya muxkamatun walaysat bimansuuqa aayaddan waa aaya muxkama weeye mansuukhana ma aha lama nasakhin buu leeyahay walidalika ibnu kasiir raximah llahu markuu cabdullahi bni cabbaas atarka ka soo wariyo buu ragga la qaba buu tirinaya uu leeyahay wakadalika sidoo kaleba waxaa wariye buu leeyahay rawa bnu jariirin canhu naxwahu sida bukhaari oo uga wariyey ayaa ibnu jariir abrina cabdullahi bn cabaas hadalkaasoo kaleba uga wariyey weyaan wuxuu kaloo ka wariyey can mujaahidin mujaahidna sidaasuu kaloo ka wariyey inuu leeyahay mujaahid ibnu jabrin oo tilmiid ibnu cabaas ah ardayga cabdullahi bn cabaas ah wuxuu leeyahy hiya waajibatun cala ahli lmiiraati maa taabat bihi anfusuhum waxa weye waa waajib dadka xoolahan dhaxlayahay waajib ku tahay inay siiyaan wax alla waxay qalbigooda uu saafi ku noqonayo inay siiyaan marka ra'yigaas waxaa qabo sidoo kaleeto cabdullahi bni mascuud iyo waxaa laga wariyay abu muusa alashcari ayaa iyagana laga wariyaa weyaan qoladaas sidaasay ku tageen aayadda waa muxkama bay leeyihiin marka sidaa darteed aayaddan gooni waaye mansuukha ma ah culummada kale waxay leeyihiin aayadani hiy yani waxay leeyihiin ana hadihi laayata ana hadihi alaayata mansuukhatun bilkuliya waaba nasakhantay leeyihiin tamaaman waa la nasakhay iyada dhanba ra'yigaasna waxaa qaba saciid ibnu musayib ayaa laga wariyaa inay mansuukho tahay wuxuu leeyahay saciid ibnu musayib waa taabicigaa weyne taqaanaan weeyaan waa aimada waaweyneed oo ka mid ah culammadii madiine waaweynaad waaweyneed buu ka mid yahay weeyaan oo taabiciinta ahaa weeyaan weliba la yidhaahdo waa min kibaari taabiciin ayuu saciid ibnu musayib ka mid yahay taabiciinta raggoodii waaweynaa wuxuu dhihi jiray kaanat yani qabla alfaraa'idi kaana maa taraka arajulu min maalin أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذي القرابة إذا حضروا إذا حضروا القسمة ثم نسخ ثم نسخ بعد ذلك نسختها الآية المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء هذا القاس أي ليه يعني وحوى معنى هذا وحوليه آية ومنسوخه inta aynan faraa'idkan soo degin qolo walbaa waxay leedahay ayaa waxaa jiri jirtay buu leeyahay qofku markuu tago oo maalkan uu ka dhinto markii yacni xoolaha la dhaxlanayo ayaa agoonka iyo markay yimaadaan iyo maskiinka iyo faqiirka iyo qaraabada midka u saaxiibka wax laga siin jiray laakiin waa la nasakhayo waxa weeye waxaa nasakday aayatulmawaariid yusiikum allahu walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo aayadda istaftuunaka saddexda aayadood ayaa lagu nasakhay buu leeyahay oo aayaadka nasakhay marka ilaahay subxaana watacaala qof walba xaquu lahaa ayuu siiyey marka wasiyo unbaa laga rabaa qofka hadduu dardaarmo inuu qaraabadii u dardaarmo hadduu dardaarmayo ثلث wax ka yar inuu dardaarmo ayaa la doonayaa weeyaan walidaalika marka ibn kasiir ra'yigaas oo ah inay aayadda mansuukha tahay oo aayaat almawaaris ay nasakhday wuxuu ka soo naqlinayaa yacni maaragtay cikrima oo maaragtay mawli ibn cabbaas ah أبو الشعفاء وكسر ورنايا قاسم بن محمد بوكو ورنايا وغيرهم وحيليهن آيات ومنسوخة ويا ومذهب جمهور الفقهاء قبان فقهاء يعني بدن كود الرأي قاسي قبان الأئمة الأربعة يعني مارتي يا أصحاب تهذا أفرت إمام أئمة واوين ومذاهبت عنك أئمة دين الرأي قاسي قبان آيات منسوختها oo aysan wax waajib ahayn marka yani sidaasay leeyihiin labadaa ra'yi ayay culammadu isku khilaafaan weeyaan marka laakiin waxaad moodaa inuu aad u muuqdo inaysan waajib ahayn laakiin haddii ay dadkaasi yimaadaan dadka dhaxalka iyo xoolaha qaadanayo dadka masaakiinta inay wax un u tuuraan ay wax ka siiyaan inay tahay ayay arrintaas ayaad moodaa ra'yigaas inuu raajax yahay wallahu aclam وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى هعبسدين هبقين والله كعبسدين وين الذين كوي لو تركوا هدي كتجي لهايين من خلفهم قداشوا ذرية عرور اغتجي لهايين يعني من خلفهم حلوجه هذا من بعد موتهم مركز انتان دبدين ay caruur ka tegi laha duriyatan caruur ay ka tegi lahaayeen caruurtaasoo dicaafan yaryar oo taag daran khaafu ay u baqi lahaayeen yani dadkaas ilaahay ka cabsaday subxaana watacaala wey khaafu ay baqi lahaayeenoo calayhim dushooda ay u baqi lahaayeen walyaksha ha cabsadeen oo allah ha ka baqeen aladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda markay dhintaan dabadeed duriyatan caruur oo dicaafan taag daran oo siqaar ahoo yar yar ah khaafuu baqi lahaa calayhim ilmaha dushooda faqri iyo maaragtay dhibaato uga baqi lahaa ilaahay ha uga baqeen oo owlaadan agoonta ay hadda hayaan ha kaga cabsadeen weeyaan ayadda marka laba macnoba culummadu way ku sheegaan laba macnoba way ku sheegaan macnaha koobaad waxa weeye dadka lala hadlayo khitaabkan oo walyaksha aladiina laleeyahay ha cabsadeen laleeyahay waa alawsiyaau wa awliyaau lyataama dadkii loo dardaarmay caruurtan waalidkeed markuu abagii dhimanayo u dardaarmay iyo maaragtay ama dadkii awliyadoodii ahaa weligoodii ahaa ee aqribanimo u xigay oo maamulkooda hayay dadkaas weeyaan marka yani sida uu maaragtay imaam albagawi oo fii tafsiirihi kusoo guurinayo can ilkalbiyi wuxuu leeyahay kalbi baa wuxuu odhanaya hada khitaabun liwulaati lyataama yaquulu man kana fii xijrihi yatiimun falyuxsin ilayhi walyati fii xaqihi ma yuxibu an yufcala biduriyatihi min bacdi hadalkaasuu leeyahay yani wuxuu leeyahay waxa lala hadlayaahi waa awliyadii dadkii madaxda u ahaa mas-uulka ka aha agoonta weeyaan wuxuu leeyahay qof alla qofkii ilmo agoona mas-uuliyadoodii gacanta ku hayo wanaag u samee saasaa loo jeeda aayadda wanaag u samee xaqoodana siduu yahay u sii waxaad u siisaa sida adigaba aad u jeceshahay haddii awlaad aad ka tagto awlaadaadaas gadaashaada in wanaag loogu sameeyo aad u jeceshahay kuwa adiga hadda aad hayso u samee weeyaan macnuhu waa sidaas wey awlaaddan hadda mas-uulka aad ka tahay oo agoonta ah ixsaan u sameeyo xoolahoodii siday yihiin u sii sida aad u jeceshahay markaad adigaba dhimatay ilmahaadii in sidaasoo kale wanaag loogu sameeyo marka taa wey walyaksha ha baqeen oo ha ka cabsadeen aladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim duriyatan dicaafan caruur yaryara gadaashooda ay uga tegi lahaayeen khaafuu calayhim u baqi lahaa hadda ilaahay ha uga baqeenoo ixsaan iyo wanaag ha u sameeyeen ilmahan macnahaas waa macno wanaagsan weeyaan macnaha labaadoo cabdullahi bn cabbaas iyo kayruhuba ay warinayaan waxay leeyihiin ma ahan awliyaa lumuurka maaha dadka lala hadlayo waxaa lala hadlayaa qofkii welig kii dhimanaya laftiisa baa loo jeedaa yani qof baa geeridii ku timid bay leeyihiin qofbaa geeridii ku timid sakaraatulmowdu ku jira inuu dhimanayaba ogyahay dadaa marka u imaanaya dad baa u imaanaya markaase waxay ku leeyihiin nafti baa haysa qofkan waa dhiman rabaa xoolahuna ka tegi rabaa markaasay dadkii kale intay u dhihi lahaayeen war caruurtaada u nax xoolahaan maaragtay ha ka bixin ay odhan lahaayeen ma yeelayaan waxay leeyihiin warniyahu ilmahaada kuuma baahna waad ogtahay waxay berri ku tarayaan aakhare waxay ku tarayaan lama arko waxay ilmahaada ku tarayaan qiyaamo ma jiro waxa ku anfacayo waa naftaadee xoolahaadaan hormarso hadda intaad joogto nafti baa hayso geeriduu taagan yahay xoolahaadaan hormarso oo addoommadaadii xuree xoolahaan sadaqayso waxaan hebel intaasii hebel intaasii bay leeyihiin ilaa marka uu arrintii inta fuliyo ninkii maydka ku jiray hebel intaa hala siiyo hebel intaa hebel intaa hala siiyo uu yidhaahdo markaasaa ilaahay ka naxyinaya uu leeyahay dadkaasi ha kaga baqeen yaysan sidaa yeelin nahyi wey yaysan ninkaani amarkaa xunkaa yaysan farin ee awlaadaada fiiri ha yidhaahdeen ilaahayna ha xusuusiyeen hana u dardaarmeen ulusa maalihi wax ka yar inuu dardaarmo ha u dardaarmeen maalkiisu markii saddex meelood loo qaybiyo wax ka yar inuu dhiibo taas ha u dardaarmeen macnahaas ayay maaragtay leeyihiin sida maalan xadiidkii maaragtay saxiixaynka ku yaalay sacd ibn abi waqaas oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam u yimid isagoo jiran ayuu nabigu soo booqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu u yimid baa sacad wuxuu yidhi yaa rasuula allahi innii duu maalin walaa yarisnii ila bnatun xoolaan leeyahay buu rasuulka allo gabar mooye wax kaloo idhaxlayana mala carruur kale malihi afa atasadaqu bitulutay maali maalkayga markaan saddex u qaybiyo laba meel ma sadaqaystaa buu yidhi hal meelna gabadha ma u reebaa markaasuu nabigu ku yidhi laa buu yidhi maya markaasuu yidhi fashadra fashadra nus ma sadaqaystaa buu yidhi xoolaha nuskood ma bixiyaan iska dhiibaa nuska kalena gabadha muuga tagaa laa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fadfuluta buu yidhi saddex meel markii loo qaybiyo hal meel ma bixiya markaasuu nabigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam laabu maya wuxuu yidhi yani wuu aqbalay athuluta buu yidhi ha thuludka dhiib buu yidhi saddex meelood meel sadaqayso markaasuu weliba raaciyo yidhi wathulutu kaiirun buu yidhi thuludka laftiisu waa badan yahay inaad wax ka dhinto saasoo kale baa loo jeeda thuludka laftiisa waa badan walidaalika cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhu yani nabiga marka intuusan hadalka ka bixin cabdullahi cabbaas intaan la gaarin hadalka markuu yidhi thuludkana waa badan yahay ayuu hadalkii cileeye nabiga tacliiluu raaciyey sababka uu leeyahay xoolahan badankood ha sadaqaynin ayuu raaciye wuxuu yidhi inaka an tadara warasataka akhniyaa khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas inaad xoolahaada wuxuu leeyahay inaad ka tagto adiga sacadow dadka ku dhaxlayaah oo owlaadaada ama dhaxalkaaga iska leh ayagoo aqniyo ahoo xoolo lahon dadka u baahnayn inaad ka tagto baa waxay ka khayr badan tahay inaa ayagoo fuqaraa ka tagto oo ay markaa dadka baryaan laan xoolay haddaad sadaqayso kar ka wada dhiibto waa tuugsanayaan barrita illa waa dad shaqaysanaya maahan waa dad yaryare marka tanaa ku khayr badan buu yidhi walidaalika cabdullahi ibni cabbaas yacni wuxuu leeyahay low ana annaasa hadduu min athuluti ila arubuci nabiga thulutuu yidhi soo maaha in thuludka ay ka dhimaanoo rubuc ay ka dhigaan maxaa yeelay rasuulkaa yidhi buu leeyahay wathuluu kaiirun uludku waa badan yahay marka afar meelood hal meel inaad qofku sadaqaysto ayaa la rabaa marka waxaa laga rabaa bay leeyihiin dadkan dhahayo xoolahaada hormari inay amraan ulud wax ka yar inay sadaqaystaan oo baxsado taas inay ku baraarujiyaan baa la doonaya bay leeyihiin marka macnaha taasaa loo jeedaa bay leeyihiin walyaksha ha baqeen aladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda dadka odhanaya war xoolahaada hormarso xoolahaada dhiibo berri ilmaha ku anfici maayaan waxna ku tari maayaane dadkaasi ha ka cabsadeen hadday mid uu ka tegi lahaa min khalfihim duriyatan hadday uga tegi lahaayeen dicaafan khaafuu calayhim ay u baqi lahaayeen sidoo kale ninkaan hadda dhimanayo awlaadiisa ha u baqeen ayagana sidaasoo kale ha ku yidhaahdeen weyaan falyataqu llah ilahay ha ka baqeen oo taqwada ilahay ha la yimaadeen yani falyataqu llaha yani sida maalan yani maxaa la yidhahdaa ibnu jariir atabari oo warinayo waxay wuxuu leeyahay ibnu katiirna uu kasoo guurinayo falyataqu llaha fii mubaasharati amwaali lyataama agoonta xoolahooda maamulkooda ay maamulayaan ilahay ha uga baqeen subxana wa tacaala walaa yaakuluuha israafan wabidaaran ynan wabidaaran an yakbaruu yenan u cunin xaddaaf iyo ilmahan yenan kugu weynaanin ka hor hortood xoolihii dhammee yaynan sidaas samaynin ibnu jariir atabari cabdullahi ibn cabbaas ayuu ka xikaayoonaya ibnu kaiirna markuu soo guuriyey wuxuu leeya wahuwa qawlun xasanun waana hadal wanaagsan ayuu leeya waxaa xoojinayo hadalka ka dambeeya tahdiidka aayadda dambaa xoojinaysa weya walyaquuluu ha yidhaahdeen qawlan hadal ha yidhaahdeen qawlka oo sadiidan mid wanaagsan ah ha yidhaahdeen alqawl sadiid waxaa loo jeeda asawaabu alcadlu wasawaabu min alqawli yani shayga cadliga ah cadaalada ah iyo hadalka kiisa toosan ayaa qowl sadiid la yidhaahdaa weyan marka qowl sadiida ha yidhaahdeen oo maaragtay yani kelimaad wanaagsan ha yidhaahdeen baa loo jeedaa ma ujeedaa caruurtii kelimaad wanaagsan ha yidhaahdeen oo waxay leeyihiin yani markuu u yeerayo caruurta agoontaah oo mas-uulka uu ka yahay ha yidhaahdo sida awlaadiisa ugu yeeroo kale yaa bunayi ha yidhaahdo waxaa la rabaa ilmahaada markaa madaxa u salaaxdo agoonka adiga aad haysan ilaa madax u salaxda baa la doonaya weyan waa inaad madax u salaxda oodan tusinin aabihii inuu dhintay inaadan tusinin baa la doonaya marka inuu yidhaahdo yaa waladii iyo yaa bunaya iyo sidaasoo kale inuu yidhaahdo ayaa loo jeedaa bay leeyihin marka alqawlu shadiid kaasa culimmada ku fasiran culimmada qaar kalena qowlka labaad oo ra'yiga labaad qabana waxay leeyihiin ninkan mariidka ahoo mowdka uu kusoo xaadiray qowl shadiida ha ku yidhaahdeeno ha yidhaahdaan yani maarata war xoolahaada fulus ka badan ha sadaqaysan awlaadaada fiiri saasoo kale hadal qowl sadiida ha yidhahdeen macnaha labaadna sidaasay leeyihin ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira ina aladiina kuwii ya'kuluuna cunayo amwaala alyataama agoonta xoolaheeda cunayo dulman dulmina ku cunayo yani dulmi ku cunayo waxaa loo jeeda xaala kawnihim daalimiin biduun sabab sabab la-aanoo xoolihii iska cunaya sababla-aan ayuu xoolihii iska cunaa dadkaas oo xoolaha agoonta dulmiga ku cunaay inamaa yakuluuna way cunaan un waxay uncunayaan inamaada adaatu xaslina la yidhahda inamaa yakuluuna way uncunayaan wy way cunayaan un adoo yidho kalo soomaalida laakiin markay wadaadadu laqbaynayaan inamaa in kale maahanida in kale maahanid macnaheedu ma fahmin waxay tahay in kale maahan wax maar waa shay aad xasrinayso marka waa inaad tidhaahda inamaa yakuluuna way cunayaan un weyaan saa inaad ku xasrisid baa rabaa fii butuunihim naar calooshoodaba waxay ku cunaan naara naar bay ku cunayaan naar ayay cunayaan marka yani naartii ma aha naartii bay cunayaan ma loo jeedo wax alla wixii sababta naarta ugu noqon lahaa ayay cunayaan weyaan waa maxay waa xoolahan agoonka ilaahay uu ka xarimay wey laanna naar bay sabab kugu noqonaysaa ay kuu jiidaysaa weyaan marka naartaas bay cunayaan marka shaygii maaragtay yani musabibka ahaabaa la cabiray sababkiibaa marka laga cabiraya weyaan marka waxaa loo jeedaa maa yajuru wayuaddi ila annaar waxa alla wixii naar gaarsiinayo oo aklu amwaala alyataama dulman kaasaa loo jeedaa weyaan calooshooday naar ku cunayaan waseyaslowna wayna geli doonaan qiyaamaha markii la tago saciira naar hurayso ayay maaragtay geli doonaan maalinta qiyaamaha ah weyaan naar hurayso ayuu ilaahay gelini sidaa darteed nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalka agoonka oo la cunaa wuxuu ku tilmaamay oo dulmi lagu cunaahi yani maaragtay wuxuu ku tilmaamay inay tahay waxyaalaha muubiqaadka oo saaxibkeeda halaago muubiq baa ladhaha saaxibkeeda wuxuu ku halaagsamo ayuu nabigu ka dhigay salawatu llahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ijtanibu xadiidkii bukhaari muslimba ku yaala xadiidu abi hurayra ijtanibu sabca almuubiqaati buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam toddobada qofka saaxibkeeda halaagto ka fogaada wuxuu u hormariyey alishraaku billaah shirkiga ilaahay shirki loo sameeyo wuxuu ku xijiyey asixru sixirkuu ku xijiyey wuxuu ku xijiyey waqatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaqi naf mu'minadahoo xaqdarre lagu dilo oo aan dil aan mutaysanayn oo la dilay wuxuu ku xijiyey waaklu ribaa ribada oo la cuno wuxuu ku xijiyey waaklu maali lyatiimi agoonka maalkiisaoo la cuno buu ku xijiyey soo ma jeedaan yani mubiqaadkay ka mid tahay weya marka watawalli yowma zaxfi maalinka gaalo iyo muslim loo diriraayo mumin muslimka inuu cararo ayadana muubiqaadkay ka mid tahay waqadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaati aayad yani maaragtay haweenka mu'minaadka ahoo layska qadfoo la yidhaha zaaniyad weeye ayadana sidoo kaleeta bay la mid tahay weya marka yani waxaa la rabaa maalulyatiim aad in looga fogaado walidalika xadiid ibnu marduya uu warinaya can abi hurayra oo sanadkiisuna uu sugan yahay wuxuu rasuulku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam uxariju maala daciifayni almar'ati walyatiimi buu dhihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni waxaan dardaarmayaa ka fogaanshaheeda yacni aan xaraj aan idinku saarayaa weeyaan da inaad ka fogaataan aan idiin dardaarmaya labada taagta daran xoolahoodaan idiin dardaarmaya inaad ka fogaataan waa ke almar'ati walyatiimi haweenta iyo maaragtay midka maaragtay ilmaha yarka agoonka ah maalkooda inaad ka fogaataan bal ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigay maalka agoonka qofka cunaahi qof yowma alaakharaba aan rumaysnayn ayuu ilaahay ka dhigay ara'ayta aladii yukadibu biddiin maalinka aakhare qofka beeninaya ma taqaanaa baa layidhi iiga waran iiga waran baa nabiga la leeyahay fadalika aladii yaducu lyatiim kan agoonka xaqiisa ka manciyo u diida weeyaan marka agoonta xoolahooda aad iyo aad ayuu islaamku meel weyn oo geeyey aad in la iskaga ilaaliyo ayay u baahan tahay walidaalika dadka soomaalida reebaadiyaha u badan dadka masaakiinta xoolahooda bay maaragtay caruurta yararka way ka bootiyaan adeerka xoolihii maaragtay ka qaato oo kala tago iyo wax lamida iyo dadka maaragtay yani badanaaba xeebaha dadka degan oo u badan yihiin yani maaragtay dadka xeebaha dego daaraha odayaashooda aabbayaashooda ay ka tagaan badanaaba waxa waaye waa isbara bixiyaan midba qolaba qolay maaragtay tuurtaa iscayriyaan marka arrintaas aaday khatar u tahay yani dadka reemagaalka rasmigaha ujeeda waa dadka waa ilmaha agoontaa way bootiyaan xoolahooday ka bootiyaan marka aad iyo aad in la iskaga ilaaliyo u baahan tahay xoolaha yatiimta wax weyn waaye islaamkuna meel weyn u geeyey agoonka wanaag loo sameeyo raba bal nabigeenna wuxuu yidhi ana waqaatillyatiimi kahatayni fi ljanna labadaa farood siday isku yihiin xoogaa yaru kala dhaqaajiyey aniga iyo midka agoonka kafaalo qaadaah labadaas farood oo kale ayaan nahay buu yidhi maaragta labadaa farood oo kaleana marka soomaalida kafaalat aytaam ma taqaana runtii kafaalat aytaam ma naqaana hadday barbaranayaan hadday barbaranayaan laakiin carabtu way nooga fiican yihiin xaqiiqat alamr waa sidaas carabaha waa dartay hadda soomaalidu markii fitnada ka dhacday iscuntay isbaabi'isay agoontii yararka ahay dadkii ay soomaalidu laysay yaa gacanta ku hayo kaalmayn jiray wax siin jiray ninka carabka wax siin jiray waad ogtii carabtaas wax looga soo diraa oo wax siiya miskiinkaas mana ahan inuu kaa xoolo badan yahay soomaali ka xoolo badan baa buuxdo waxaa dhici karta ninkan carabka mid baa noo sheekeynaya wuxuu yidhi kafaaladan aan kusoo qaado yidhi agoonta usoo qaadno macnaheedu qaabkan ku keenno waxa weeye wuxuu yidhi cunugaanan wadayaa buu yidhi magaciisaan qaadanaya markaasaa ninkii ama xafiiskii igala shaqaynaya shaqaalaha ila ahaa ama jiiraankayga ahaa ama masjidka igula tukanayay baa waxaan leeyahay agoonka miskiinkan baa jirane niyo soddon dollar iyo labaatan dollar iyo waxay noqotaba bishii u qarar sanadna iyo horumari aan siiya intaasoo kale inta sameeyaan ayuu u diraa markaas weliba cunugiisa u dhalo kaleeto tacliimtiisii iyo waxbarashadiisii iyo caafimaadkiisii iyo oo u kontarola sanad walba war cunugan kafiilka ka ah xaalkiisa seema xageeba maraya ha layga soo warramaba u leeyahy annaga ma naqaano maaragtay yani runtii in agoonta la kafaalo qaado weliba agoonta qaraabadaadaa weliba waajib weyna kaa saaray waad ogtihiin caqabo oo la gooyay ilaahay ka dhiga subxaana wa tacaala falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba muxuu rabbi yidhi fakku raqaba aw icaamun fii yawmin dii masqaba yatiiman daa maqraba yani maalin baahi badan ay jirto agoon oo qaraabo u saaxiiba aad maarata baahida ka fujiso adoo jiir weyn jaray oo kale ayay la mid tahay ajri aad u weyn baad ka helaysaa adoonka qariib qariibkaada oo qaraabadaas inaad u kaalmayso marka ha lagu dadaalo agoonta inaan la dayicin in loo kaalmeeyo loo gargaaro sida awlaadaada aad ugu dadaalayso kale inaad ugu dadaasho ayaan maaragtay ilaahayna na amray rasuulkana na amray annagana aan ajri iyo khayr ka raadsana insha allahu tacaala hada wabillahi tawfiq sal allah wasalam ala nabiyina maxamed